subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axad ah bisha maarj waa todobayabaatan sanadka labakuniyoabaaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo bar fiidnimo ama habeennimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dagaal waa berigii saaka ka bilowday ama ka socda deegaanka af urur ee gobolka bari halkaasoo ciidamada puntland ay fariisan ku leeyihiin dagaalkaas oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada puntland waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxaa wakhtigan keenay inay soomaaliya ka dhacaan falal amni darro xilli lagu jiro doorasho sida iyo sida looga gudbi karo sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xoolo tiro badan oo ku dhintay roobka da-ay deegaano ka mid ah dowla deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya maamulka koonfur galbeed iyo soomaaliya iyo hay-adda w f p oo ka wada hadlay dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha ah iyo weliba sidii loo kordhin lahaa gargaarka la siiyo qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kooxda shabaab ayaa waaberigii saakay weerar ku qaaday deegaanka af urur ee gobolka bari halkaasoo ciidamada daraawiishta puntland ay fadhiisan ku leeyihiin weerarka oo ku bilowday huubiyaal iyo hubka fudud ayaa lagu soo waramayaa inuu waaga isugu baryay ciidamadii iyo kooxdii weerarka ku qaaday iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka ma jiro ilaa iyo hadda wax waraa oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ciidamada puntland iyo kooxdii weerartay ee shabaab goobjoogo ku sugan towlada af urur ayaa v o eda u sheegay in dagaalka uu weli ka socdo buuraha cirifka ku haya tuulada dhinaca xiga galgala islamarkaana kooxda shabaab ay la wareegeen xerada ciidamada oo gudaheeda uu qiiq ka baxayo maaha markii ugu horreysay ee kooxda al-shabaab ay weerareen deegaanka iyadoo dhowr sano ka hor weerarkan oo kale ay ku qaadeen ay ku dileen askar ka badan toddobaatan islamarkaana ay muddo kooban la wareegeen gacan ku haynta deegaanka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa khudbad uu sabtidii ka jeediyey magaalada warsow ee caasimada dalka poland ku sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uusan awoodda sii hayn karin isagoo ku eedeeyey in muddo bil ah uu godoomiyey dalka ukraine ereyada biden ayaa uga sii daray hadallada ka dhanka ah duulaanka uu hogaamiyaha ruushka ku qaaday dalka ukraine iyadoo aqalka cad uu diiday inuu faahfaahin ka bixiyo in hadalka biden ee ku saabsan putin uu qeyb ka ahaa mid lagu sii diyaariyey khudbadiisa bayden oo geesta kale hogaamiyaha ruushka ku tilmaamay dembiilo dagaal ayaa dalka poland kaga dhawaaqay in difaaca reer galbeedka ukraine ee ka dhanka ah duulaanka ruushka uu yahay ilaalinta dimuqraadiyadda dunida ee jiilasha soo socda tijaabada xilligan waa imtixaanka wakhtigan oo dhan ayuu ku yiri biden hadal uu ka jeediyey qalcadda royal oo ah calaamada warsow taasoo lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida dibna loo dhisay iyadoo la adeegsanayo burburkii sanadihii toddobaatameeyada iyo siddeetameeyada biden ayaa intaasi ku daray in dagaalka ruushka ee ka dhanka ah ukraine uu tusaale u yahay dareenka bini-aadam ee ugu da-da weyn dunida iyadoo la isticmaalayo xoog aan caqligal ahayn iyo warar qaldan ilaa saddex kun oo ruux oo ay ku jiraan qaxootiga ukraine ayaa isugu soo baxay bannaanka qalcadda si ay u daawadaan khudbaddii madaxweyne jo biden dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta aan ku bilowne roobabkii guga ayaa ka curtay deegaano ka mida dowla deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya waxaana la sheegayaa in degmooyinka shabeelle iyo tulli guuleed oo ka tirsan gobolka faafan ee dowlad deegaanka ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen xoolo gaaraya kun saddex boqol iyo afartan neef kuwaasoo roobka uu helay xilli ay tabardareeyeen kadib abaaro ba-an oo bilihii lasoo dhaafay halkaasi ka jiray warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata inkastoo weli ay abaaro ba-an ka jiraan deegaanka soomaalida haddana maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jira inay ka deegaan goobo ka mida deegaanka roobabkii guga kuwaas oo saameyn ku yeesha inay galaaftaan noloshooda xoolo dhan kun saddex boqol iyo afartan neef oo adhi ah oo ku kala dhaqnaa degmooyinka shabeelley iyo degmada tulli guuleed xoolahan dhinta ayaa waxay ahaayeen kuwa ay abaartu saamaysay ee markaasi ka soo doolay gobollada abaartu ka jirta ee deegaanka soomaalida haddaba roobabka guga oo ka bilowday qeybo ka mida deegaanka gaar ahaanna gobolkani faafan ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolaha tiradoodu gaadhayso kun saddex boqol iyo afartan adhi ah oo ka soo hayaamay gobollada deegaanka ee abaartu ka jirto doktor asad cabdiraxmaan waa madaxa xafiiska xoolaha degmada tulli guuleed waxa uuna idaacadda v o a u xaqiijiyey in degmadaasi tulli guuleed qabeelay hoos yimaada ay ku dhinteen xoolo gaadhaya saddex boqol oo neef oo adhi ah islamarkaana ay saameeyeen roobabka ka da-ay aaggani sidoo kale waxa uu sheegay mas-uulku in ay u gurmadeen xoolo dhaqatada islamarkaana ay u qeybiyeen daawada xoolaha iyo calafka xoolaha kulley degma xoolo badan baa kusoo doolay oo daarugsanaaga deegaanka waxaa ka dhacay abaaraha marka kulley xoolo badan oo yaa kusoo doolay qabaleega macnaha santarka hoosale la dhaho qabaleega malow melowle la dhaho ayaa xoolo adhigo ilaa saddex boqol oo neef ayaa ku dhintay oo roobkii roobkii sodaay iyo dhagaxyaalo oo ahaaba sababto taas dhibaada leedahay aad iyo aad kolley degmada kolley anagoo maamulkii degmada oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada iyo madaxa xafiiska d r m ka iyo aniga madaxa xafiiska xoolaha oo ayaa booqanay oo soo indhaindhaynin kadib waxaana uge calafkii xoolaha ilaa afar gaadhi halkaas oo calafkii xoolaha iyo daaweyn maaragtay daweyniga xoolahaas xaaladooda hadda aada bay fiican tahay maadaama dadka halkaa jooga aagaas ku suganay lagu soo doolay laftigooda ay ka geysteen maaragtay caawi caawimaadha oo maaragtay xagga hadday noqoto maaragtay xoolaha in guryahooda laga jiriyo kale
dhanka kale degmada shabeelley oo ka tirsan gobolka faafan ayaa iyadana waxaa ku dhintay xoolo dhan kun iyo afartan neef oo adhi ah kadib markii ay roobab ka deen aaggaasi xooluhuna ay ahayn xoolo tabar daran maadaama ay haatan un ka soo doogsan rabaan diifta abaarta ayaa halkaasi waxay ugu dhinteen saamaynta roobka guga ee halkaasi ka da-ay sida uu u xaqiijiyey idaacadda v o a guddoomiyaha degmada shabeelley mudane yuusuf xasan cali waxaana ugu dambayntii la gaadhsiiyey qoysaskan ay arrintani ku dhac calafka xoolaha oo dhan kun iyo siddeed boqol oo xidhmo iyo daawooyin axmed yaasiin sheekh ibraahim waa wasiirka xafiiska maarinta khataraha musiibooyinka dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna ugu horrayntii soo dhoweeyey roobabkan haatan ka da-aya qaybo ka mida deegaanka ee guga maadaama lagu jiro ayuu yidhi xilli abaar ah islamarkaana roobabkan ay ku diirsadeen bulshada dhanka kale waxa uu uga digay bulshada inay ka fogaadaan goobaha togaga iyo webiyada maadaama xilligan ay tahay xilli roobaad isagoo bulshada sidoo kale ugu baaqay in ay iska karkariyaan biyaha roobka oo ayna ku degdegin cabitaankooda maadaama ay keeni karaan inay ka dhashaan xanuuno marka xiliyadan oo kale markii abaarku ay sidaas oo kale ay tahay waxa weeye roobabku waxay keeni karaan khataray keeni karaan dadkiiyo dunyadaba khatar way u keeni karaan marka laga soo tago dhibada tooska ugu dhacaysa xoolaha oo maaragtay dhibaato u keeni karaysa waxaa jira dhibaatooyin kaloo iyaguna ka dhalan kara dhibaatooyinkaa kuwa ugu waaweyn waxa weeyaan inay dhashaan fatahaado inay dhashaan gaar ahaan maaragtay qadyowga ku agdhow webiyada iyo tugaga sida hadda aan xogta ku hayno waxa weeyaan dhinacan gobolada oromia waxaa ka daay roobaba aada u fara badan baa ka daayay robabkaas waxaa suuragal ah in ay sababaan in maaragtay webiyadu ay biyo badan keenaan oo marka ay ku fatahaan dalka qaarkood ay ku fatahaan sidaa darteed dadka ku dhaqan maaragtay deegaanada webiyadu ka dhow yihiin inay aada u taxadaraan matoorada maaragtay intii laga fogeyn kara in laga fogeeyo dadku intay ka fogaan kara inay ka fogaadaan istaxadar fara badan silcalin fara badan inay maaragtay sameeyaan sababta webigu hadda biyo yar baa ku jira talanaqa waxaa suuragal ah si degdega iyadoon lagu talagelin inay biyo u yimaadaan markaasna uu khasaaro keensado saa darteed dadweynuhu inay kasii taxadaraan meel kasta oo godan oo maaragtay ay daadadku kusoo ay mari karaan in si taxadar leh mar walba laysaga ilaaliyo taas waa mid weeyaan midda kale waxa weeye xilligan oo kale markii de biyo yaraan baa jirtay hadda markii ay roobku da-aan meel walba gudanay biyowdo biyahaasna cabayo waxaa weye waxaa dhibaata ka dhalan karta iyaga laftooda oo dadkii maaragtay tabardaro iyadoo ay hayso haddii haddana cudurada ka dhasha biyaha nadiifta in la cabiyo si degdegay marka qofka ay waxyeelay karayaan marka biyaha laftooda in aada la ysaga ilaaliyo oo intii haddii la awoodi karo in layska karkariyo haddii kale maaragtay qalabka de wax nadiifiya ciddii heli karaysa in la adeegsato marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ay keeni karaan roobabka maaragtay sida kenska guda ay keeni karaan marka taxadar fara badan inay dadku muujiyaan iyaga iyo xulahoodaa inay taxadar badan muujiyaan baa looga baahan yahay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
soomaaliya ayaa ku jirta marxalad kala guur ah xaaladda amniga ayaa waxaa laga muujinayaa walaac kadib markii kooxda shabaab ay weerartay xarunta aadka amnigeeda loo ilaaliyo ee xalane oo ay degan yihiin safaaradaha reer galbeedka sidoo kalena qaraxyo sababay dhimashada dad ku dhow konton ruux oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin ayaa ka dhacay magaalada beledweyne haddaba maxaa keena in xilligan oo kale ay soomaaliya ka dhacaan falal amni darro wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa arrinkan ka wareystay taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya ismaaciil daahir cismaan
cabdicasiis waa mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan waxaan rabaa marka hore inaan hadalkayga ku bilaabo mar haddii maarata marxaladaha noocan oo kale ee aad maarata dhacaan waxa keenaya waa labo sabab sababta koowaad oo ah siyaasadii oo aan ahayn mid degan iyadoo lagu jiro doorasho lagu jiro iyo isfahamwaa iyo maaragtay isqabqabska dhexeeya labadii xafiis ee ugu waaweyneeda dalka xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha marka taasaa meesha waxay ka saartay in amnigii uu noqdo mid maaragtay hal meel laga hago waana midda keentay habacsanaanta dhanka amniga ah maalmihii u dambeeyay gaar ahaan lixda bilooda ugu dambeysa inkastoo ay sii kala darnaayeen dalka hadda waxa uu ku jiraa marxalad kala guura oo doorashooyinkii baarlamanka aqalka hoose ayaa gabagaba ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yaa iska leh mas-uuliyadda amniga ee dalka aragti ahaan markaad adiga fiiriso
su-aashaas ilaa hadda wax jawaaba looma hayo waxaan arkaya taliyaasha ciidamada oo la kulmaayo madaxweynaha amarna uu siinayo inay amniga sugaan iyadoo goobta maaragtay fadhigaas uu ka dhacayna aysan joogin hal qof oo ka socda fulintii golaha wasiirada haddii ay noqoneed wasiirka gaashaandhiga ama haddii ay noqoneed wasiirka amniga labadaba marka inta amniga uu siyaasadaysan yahay u malayn maayo in la helaayo nabadgelyo degan ee cabsida ugu weyn aniga aan qabo iyo soomaali badan ay qabtaan waxa waaye dalkan ina inay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn inay ka dhacdo sidaad ku doodayso waxaad leedahay amnigii iyo siyaasadii ayaa isdhex galay iyadoo kale aragti duwanaan uu jiro sidee arrintaasi loo kala saari karaa baad is leedahay amniga sidiisaba siyaasada ma soo geli karo inuu ku caddahay dastuurka dowladda federaalk ay ku caddahay inaan amniga marnaba la siyaasadayn waxaan haynaa taliyayaal ciidan oo xildhibaano noqday welina booskooda jooga sharciga noo qorana waxa uu sheegayaa iska dhaaf inuu xildhibaan noqday xataa haddii qofku uu haweysto inuu maaragtay bosisha siyaasadeed ugu tartamo inuu xilka ka tago marka waxaa isku milmay amnigii dadkii mas-uuliyadda ka mas-uuliyaddiisa lahaa iyo siyaasadii sidaad la socotaba dhibaatooyin amni ayaa dhacay maalmihii ugu dambeeyey garoonka diyaaradaha oo kale waa la weeraray magaalada beledweyne laba qarax oo ka dhacay in ku dhow konton ruux ayaa ku dhimatay sidee xalka kuula muuqdaa si dhibaatooyinkan dhacaya oo kale looga baqsado xaaladdan waxaa looga gudbi karaa uma baahna ee guddigaa loo saaraya iyo waa la baaraya xaaladdan waxay u baahan tahay ficil ficilkaasna qofka iska leh sharciyan dastuurkana uu siinayo waa xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha la rabaa inuu amniga dalka maarata hal gacan ku qabto gacanta kalena dalka uu doorasho ku geeyo ismaaciil amniga dalka soomaaliya waad ka soo shaqaysay oo taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaad soo noqotay amniga dalkana wax badan ayaad runtii kala socotay oo waad ogtahay muqdisho iyo xaaladda iminka lagu shaqaynayo kala aragti duwanaan siyaasi ah ayaa jirta sida aad tilmaamayso iyadoo siyaasadda lagu kala duwan yahay miyaa haddana amniga meel qura looga soo jeesan karin oo aan la isla qaban karin amniga laga shaqeeyo u malayn maayo labada mas-uula dalka ugu sarreysa ayaa hadda waxaa ku dhex jira ciidama amisom oo kala ilaalinaya labadoodii marka laba nin oo la kala ilaalinayo u malayn maayo inay si wada jir ah iyagoo wada socda ay amni sugi karaan marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay in amnigan mas-uuliyaddiisa qof uu qaato qofka sharciyan u lehna waa ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha laga rabaa inuu amniga gacantiisa uu kusoo celiyay dalkan ay uga dhacdo doorasha nabdoon mas-uuliyadda amniga iyo doorashadana waa isaga dhabarka u dhigto
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil daahir cusmaan oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya isagoo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayuu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha ah iyo weliba sidii loo kordhin lahaa gargaarka la siiyo kulankan ayaa kusoo beegmay xili deegaano badan oo soomaaliya ah oo koonfur galbeedna ay ka mid tahay ay ka jiraan abaaro dad iyo dunyaba saameeyey warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa xarunta madaxtooyada koonfur galbeed kulan waxay kula qaateen mas-uuliyiin ka socday hay-adda w f b gaar ahaan saraakiil qaabilsan mashruuca baxnaano oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaartu ay saamaysay waxay ka wada hadleen mas-uuliyiinta labada dhinac dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha iyo sida loo kordhin lahaa gargaarka dadka barakacayaasha la siiyo mas-uuliyiinta ka socotay hay-adda w f b ayaa sheegay mashruucan baxnaano inay ka faa'iidaystaan labaatan iyo lix kun oo qoys oo ka mid a dadka abaartu ay saamaysay ee ku soo barakacay magaalooyinka koonfur galbeed waxay kaloo sheegeen inay wadaan mashaariic kale oo cusub oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka barakacayaasha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa hay-adda w f b ugu mahad celiyey dadaalka ay ku caawinayso dadka barakacayaasha ee abaartu ay saamaysay wuxuuna kula dardaarmay inay labalaabaan kaalmooyinka barakacayaasha ay ugu talagaleen wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cumar cabdulaahi oo ka qayb galay kulanka madaxda dowlad goboleedka iyo mas-uuliyiinta hay-adda w f b ayaa ka hadlay ujeedka kulanka waxaa farxad inoo ah maanta inay na soo booqdeen tiimka ka socday w f b oo ugu horeeyo ninka la yidhaahdo sadag oo ah the height of baxnaana project waxaan ka hadlaynay sidii barnaamij oo saddex geesood ah oo kale ah kii qaybta social protectionka baxnaano nolokastiga ayaxa iyo barnaamij kale oo hadda cusub oo abaaraha dadka loogu talagalay in qof walba la gaarsiiyo boqol iyo afartan doolar oo aan ka bilaabnay degmada xudur waxaan galan rabaa inaan maanta celsho kulankii oo nagala soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan berito ayadana noo imaan doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo deputy of w a p waxaan kaloon ku faraxsannahay kulammada sidaan oo kale inaan joogtayno oo nagala soo qayb galaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka jiro abaaro aada u daran oo saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku dhaqan deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfur galbeed muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada baydhabo soo gaarayay qoysas cusub oo kasoo barakacay abaarta ka jirta degmooyinka diinsoor iyo qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
kumanaan kun oo qof ayaa dibadbax ka sameeyey magaalada london iyagoo ka mudaaharaadaya dagaalka ka socda dalka ukraine ee duulaanka uu ruushka ku qaaday duqa magaalada london sadiiqan oo ka hadlay dibadbaxan ayaa sheegay inay afartii toddobaad ee u dambeeyey dalka dadka ukraine ay la darseen xanuun iyo dhibaato aan la qiyaasi karin dibadbaxa ayaa imaanaya kadib markii uu madaxweynaha ukraine bulshada caalamka ka dalbay inay isu soo bax ka sameeyaan dhiigga la daadinayo ee dadkiisa warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
heesta codkeeda aad maqlaysaan waa heesta calanka ukrain cod baahiyayaal waaweyn ayaa laga dhegaysanayay bartamaha magaalada london waxaanay qayb ka ahay dibadbax shalay ee ka dhacay magaaladani kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay mudaharaadkan ayaa sitay boorar ay ku taageerayaan dadka ukrain qaar waxa ay siteen eraye ay ku durayaan madaxweynaha ruushka putin waxaana ku dhawaaqayeen putin waa dhigyacab ha la joojiyo dagaalka iyo eraye la mid ah kumanaankaas qof waxa ay lulayeen calanka ukrain badankooda dadkaas dibadbaxaya waxay ka siman yihiin inay aaminsan yihiin in ukrain ay ruushka ka guulaysan doonto laakiin kumanaanka kun ee dagaalka ku dhintay labada dhinac guushaasi waa ay ka soo raagtay duqa magaalada london sadiiq khan oo qabanqaabiyey dibadbaxan bil iyo dhowr caana maal kadib maalintii ruushka uu ku duulay ukrain ayaa sheegay in london ay garab taagan tahay bulshada reer ukrain iyadoo ay xaaladoodu meel adag taagan tahay dadka ka soo qayb galay dibadbaxan waxaa ku jiray dad reer ukrain ah oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay kiyef ka soo qaxay in ay soo badbaadeen way ku faraxsan yihiin laakiin ehel qaraabo iyo saaxiibo ayay kaga yimaadeen madaafiicda iyo gantaalada sida darandooriga uga dhacaya goobaha ay dagaaladu ka socdaan gabadh lix iyo soddon jir ah oo ka mid ahay dadkii ka soo qaxay dagaalka ee london soo gaadhay ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in ugu dambaynta ruushku khaarijin doono madaxweyne putin laakiin ay iminka u baahan yihiin neto inay ka taageerto dhinaca cirka lana badiyo hubka lagu caawiyo ciidamada ukrain caasimo badan oo ku yaalla yurub ayay dibadbaxyadani ka dhaceen laakiin cadaadis intan ka weyn ayay u baahan yihiin dadka reer ukrain iyo dhammaanba dadyowga shacabka ah ee ay dagaalada dalalkoodu ka socdaan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
xilli dunida uu weli ka sii jiro xanuunka covid sagaal iyo toban dad badan ay qaateen tallaalka xanuunka lagaga hortago sidoo kalena meelaha qaar laga soo sheegayo in kiisaska xanuunka ay kordheen ayaa dalka kanada uu wadaa qorshe ay dhankooda tallaal ku soo saarayaan qorshaha dowladda kanada ayaa ahaa kadib marka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ansixiso tallaalka inay ugu deeqdo dalalka aan awoodin inay dadkooda ka tallaalaan xanuunka covid sagaal iyo toban warbixintan waxaa dalka kanada ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
waaxda caafimaadka kanada ayaa bishii hore ee februari ansixisay in dadka da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa iyo afar iyo lixdan ay qaadan karaan labada tallaal ee covivens ee ay soo saartay shirkadda medicago ee dalkan taasoo waaxdu ay ku sheegtay in toddobaatan boqolkiiba uu difaac u yahay covid sagaal iyo toban halka boqolkiiba boqol uu difaacayo xanuunada uu keeno nuuca omicron sida qandhada dor mariangela simaw oo ah kaaliyaha w h o ee arrimaha daroogada tallaalka iyo dawooyinka ayaa sheegtay in w h o ay siyaasad qayaxan uga degsan tahay in arrimahan ay ku lug yeeshaan shirkadaha soo saara tubaakada iyo hubka waxay intaasi ku dartay in baarista medicago hadda hakad la geliyey ayna u badan tahay inaanay heli doonin ogolaansho shirkadda philip morris ee caanka ku ah soo saarista tubaakada iyo sigaarka ayaa la sheegay in labaatan boqolkiiba ay leedahay shirkadda medicago ee soo saartay tallaalka taas ayaana loo malaynayaa sababta ay w h o uga cagajiidayso ogolaanshaha arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalin ka hor wasiirka horumarinta caalamiga ee kanada harjiit sajaan uu w h o ka codsaday inay ansixiyaan tallaalka kanada si ay ugu yabo ahaan dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo kanada waxay haysataa heshiis ay ku helayaan labaatan milyan oo doos oo tallaalka ah waxayna gaarsiin kartaa ilaa iyo lix iyo konton milyan oo doos oo tallaalka laakiin shan iyo siddeetan boqolkiiba dadka kanadiyanka ah ee ka weyn shan sano ayaa hadda ah kuwa si buuxda u tallaalan haddii w h o ay ansixin weyso tallaalka kanada khubaradu waxay sheegayaan in kanada aysan awoodi doonin in ay boohdo tallaalka si iyada iyo bahwadaagteedu ay u gaaraan bartilmaameedka ah in bisha julaay ee sanadkan toddobaatan boqolkiiba guud ahaan dadka dunidu ay noqdaan kuwo ka tallaalan covid sagaal iyo toban david swinner oo bare dhanka sharciga ka ah jaamacadda ottawa ee dalkan kanada ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay waali tahay in w h o ay tallaal wanaagsan ku diido iyadoo lala xiriirinayo uun shirkad soo saarto tubaakada wasiirka caafimaadka kanada jane douglas ayaa khamiistii sheegay in isaga iyo wasiirka wax soo saarka dalka francois philip ay si dhow arrimahan ugala hadlayaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dadka kanadiyanka ah oo soomaalidu ay ku jirto ayaa rajo weyn ka qaba in hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ansixiso tallaalka lagu sameeyey dalkan si loogu deeqo dadyowga u baahan ee ku nool dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo dowladda kanada ayaa sanadkii labada kun iyo labaatankii shirkadda medicago ku maalgelisay boqol saddex iyo toddobaatan milyan oo dollar si loo horumariyo tallaalka covivens sidoo kale waxay ka caawisay sidii loo weyneyn lahaa xarunta wax soo saarka ee shirkaddu ku leedahay gobolka qubeeg haddii kanada loo ansixiyo tallaalkeeda waxay malaayiin tallaalka ah ku wareejin doontaa ololaha cofax ee lagu doonayo in guud ahaan dunida la gaarsiiyo tallaalka dalalkaas waxaa ugu horeeya kuwa dhaqaalahooda hooseeyo ee ay ku jirto afrika kanada waxay horey u ballanqaaday in laba boqol oo milyan oo tallaal ay ku deeqi doonto balse ilaa iyo hadda shan iyo toban milyan oo keliya ayay ku bixisay deeq ahaan laakiin waxaa la sheegayaa in kanada ay ku deeqayso boqol milyan oo tallaal oo hor leh taasoo markii hore ay u dalbatay dadka kanadiyanka oo hadda aanan u baahnayn maadaama ay inta badan tallaalan yihiin labaatan milyan oo ka mid a tallaalkaasi ayaa la sheegay inay ka imaanayso shirkadda medicago taasoo in deeq ahaan lagu bixiyo ay ku xirnaan doonto ansixinta hay-adda w h o hadda hal ka mid ah tobankii qof ee ku nool dalalka fakhriga ah ayaa la sheegayaa inay si buuxda u tallaalan yihiin hal ka mid a toddobadii qofna waxa ay qaateen hal doos oo tallaalka ah laakiin dalalka qaniga ah oo kanada ay ku jirto afartii qofba saddex ka mid a ayaa lagu soo waramayaa inay si buuxda u tallaalan yihiin halka kala bar dadka ku nool dalalka hodanka ah ay qaateen tallaalka saddexaad ee loo yaqaano xoojinta ee covid sagaal iyo toban xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsanid xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi inooga soo diray dalka kanada markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo axmed cawad rabsho
waa lai hadmay axaddi sidaan ku egay araggeeda taan u idogsaday ma ilowsan tahay axdigaad martiyo meeshaad itidii waan imanayaa araggeeda taan ku idogsaday ma ilowsan tahay axdigaad martiyo meeshaad itidii waan imanayaa misaad fariin erga soo dirto ontiyubiyaha hurda awaday uga soo manayd misaad fariin erga soo dirto ontiyubiyaha hurda awaday uga soo manayd erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adigeeska baaday erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adigeeska baaday
heestaasi uu ku luuqeeyo axmed cawad rabsho ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
haddaad tidhaahdo iman maayo maadin halkaad u duuntay